بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قال الشافعي إمام الشافعي وحو رأي رحمه الله الله أونها رسته تعالى سريه law maa anzalallahu allah haddii aan soo dejin lahayn xujatan xujo calaa khalqihi khalqigiisii korkiis ilaa haadihi tan mooyaane taasoo assuurata suuradda ah hee lakafathum way ku filnaan lahayd wa qaala albukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu dhahay raximahu llaahu allaha u naxariistee tacaala sareeye baabun kani waa baab alcilmu cilmigu qabla alqowli qool hortiisii ayuu ahaaday iyo walcamali camal hortiisii ayuu ahaaday waddaliilu waxaa u daliil ah arrinkaasna qowluhu allah hadalkiisa tacaalaa sareeye faaclam ogow nebi moxamedow annahu shani ah laa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudaayo inuusan jirin ila allaahu allah keligiisi mooyaane wastakfir dhaafitaan dalab lidanbika dembigaagi in lagaa dhaafo dalab way raadi fabada'a huwa allah wuxuu ku bilaabay bilcilmi cilmi ayuu ku bilaabay oo faclam ayuu dhahay waay qabla alqowli qoolka hortiisii qoolkii hortiisii iyo walcamali camalkii hortiisiiba musanifku raxmatullaahi calayhi markii uu soo sheegay inuu qof kasto waajib ku tahay inuu barto afar masalo ayaa wuxuu kugu xidhay masaa-ishaasii daliilkood si adigana aada u ogaato masalo markii aada sheegto in daliilkeeda lagaaga baahan yahay oo dariiqadii ama manhajkii ahlisunna waljamaca waa saas qofku markii uu sheego masalo maxaa laga rabaa daliilkeeda masaa-ishii afarta markii uu sheegay ayaa wuxuu kugu xidhay daliilkeed daliilkood daliilkoodii ayuu kuu sheegay markii daliilkooda kuu sheegay haddana wuxuu rabaa in kugu xidho fahmu salaf asaalix salafusaalix hee fahamkoodii inuu kugu xidho uu rabaa sidii ay u fahmeen suuraddani sidii ay u fahmeen masalooyinka isaga soo sheegay waxyaabaha isaga kuu sheegay masaa-ishaasi ee wuxuu rabaa inuu kugu xidho salafkii sidii ayagana u aaminsanaayeen laabudda qofka muslimkan waxaa laga rabaa inuu wixii samaynayo daliil ku sameeyo daliilkaasina ku qaato calaa fahmi asalaf saala soo ma waajib waay saasuu rabaa marka wuxuu keenay marka qool uu leeyahay imaam min a'immati salafi ka mid ah suuraddaani wixii ka yidhaahday yaa way kaasi ashaaficiyu waa kana qaala ashaaficiyu shaafici wuxuu dhahay alimaam ashaafici waa abuu abdillaah muxamed ibnu idriis ibn alcabaas ibn cuthmaan الشافعي الهاشمي القرشي waxaa la dhalay boqol iyo konton markii laga joogay hijirida hijiriyada ama hijirida wuxuu dhintay laba boqol iyo afar markii laga joogay hijirida calaa saaxibiha afdal الsalaati wالtasliim alimaam shaafici magaciisa ama kunyadiis waxaa la yidhaahdaa abu cabdillaah cabdillaahi aabihiis waa kunya abu cabdillaah magaciisna waxaa la yidhaahdaa maxamed ibnu idriis ibni alcabaas ibni cuthmaan ibni shaafici alhaashimiyu ama alqurashiyu alhaashimiyu alqurashi waa qurash waa quraysh waa haashimi reer bani haashim u galaa waa qurash wuxuu dhashay boqol iyo konton markii laga joogay hijiriyada wuxuu dhintay markii laga joogay laba boqol iyo afar hijirida waay wa huwa axadu laimati larbaca wuxuu ka mid yahay afarta aimo oo asxaabu lmadaahib almashhuura madaahibta oo mashhuurka ah aimadoodii ka mid ah aimadooda ah oo ka mid a waay afarta aimo waxaa waaye alimaam abu xaniifa الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل أفرت مذهبوت أو عالم الإسلامي ما أنت كوفا سن وكو مشهور سن أفرت أسوأ أفرت أسوأ كم يدميت كم يدواي شافعي وخاصة في وطننا وطن كيني صومالي مذهب كيدي waxaa u bad wuxuu u badan yahay inuu yahay ashaafici madhabta shaaficida waa imaamkaasay wuxuu leeyahay marka raximahu llahu allaha u naxariistee tacaala sareeye lowmaa anzala allahu allah haddii uusan aan soo dejin lahayn xujatan xujo xujo haddii allah aan soo dejin lahayn calaa khalqihi khalqigiisii korkood xujo aan ku soo dejin lahayn ilaa haadihi tan mooyaane taasoo asuura asuurata suuradda ah suuraddan tan ah mooyaane haddii wax kale aan ku soo dejin lahayn xujo kale hee lakafathum lakafat hiya suuraddii way ku filnaan lahayday hom khalqigii waay way ku filnaan lahayd tanaaba ku filnaan lahayd waxa kale haddaan kusoo soo dejin lahayn hataa musanifka imaamu shaafici qolkiisii saan ayaa u sheegay lafdigan ayuu ku sheegay alfaad kale saan ka duwanna alimaamu shaafici waa laga soo naqliyey الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه wuxuu ka soo naqliyey imaam shaafici warwarkaani u dhow lafdigiisii manihiisii macnihiisi u dhow yahay lafdigiis ka duwan yahay oo wuxuu dhahay low fakara الnaasu kulluhm fi suurati wاlcasri lakafathum low fakara الnaasu dadka haddii oo ka fakiri lahaayeen dadka hadday ku fakiri lahaayeen kulluhum dhammaantood hee fii suurati walcasri walcasri suuradeeda haddii dadka kulligooda ku fikiri lahaayeen lakafathum buu dhahay low fakkara annaasu kulluhum fii suurati walcasri lakafathum way ku filnaan lahayd ay dhahay markaasa wuxuu raaciyay wahuwa kamaa qaala sheikhulislaam wuxuu dhahay wahuwa kamaa qaala sida shaafici u dhahay waayo warka buu dhahay majmuuc fataawaha ayaa warkaasi ku yaalaa mujalladka labaatan iyo sideed boqol konton iyo shan boqol konton iyo afar meelahaas ayib boqol konton iyo laba dheh boqol konton iyo labo boqol konton iyo labo mujaladka labaatan sideedaad boqol konton iyo labo waayahay alimaam ibnu kathiir raxmatullaahi calayhi asagana war warkaani ka duuna soo nagliyay shaafici ka soo nagliyay tafsiirkiisii suurat lcasri markii maraayo wuxuu leeyahay isagana low tadabbara annaasu haadihi suura lawasicathum low tadabbara annaasu dadka haddii oo ku tadabburi lahaayeen haadihi suura suuraddan aad iyo aad ugu tadabburi lahaayeen oo u dhuuxi lahaayeen hee lawasicathum lowtii jawaabteedii waay lakafatum low jawaabteedii lakafatum lawasicathum labadaba lawasicathum waa u way u waasac noqon lahayday suuraddaani lawasicathum imise marka lafdi laga soo naqliyey shaafici saddex soo maaha musanifka si ayaa usoo naqliyey ibnu taymiya si ayaa usoo naqliyey ibnu kathiir si ayaa usoo naqliyey dhabaan dhammaantoodina way isku dhow yihiin laakiin culimmada waxay raajixaan qowlkiisii saxgaa laga haayo ay dhaheen low tadabbara annaasu midda sheegay ibnu kathiir low tadabbara annaasu haadihi suura lawasicatu macnahoodina waa isku dhow yahay dhibna ma laha haddaba waxaa isweydiin leh way ku filnaan lahayday maxaa laga wadaa waa in la faham soo maha way ku filnaan lahayday iska la fadhiiso maaha maxaa laga wadaa waxaa la dhahay hee fii iqaamati alxujati xujada dadka in lagu oogo ayaa laga wadaa qaro waa lagu weydiinayaa shaka kuma jirto insha allah way ku filnaan lahayday maxuu la jeedaa muraaduhu shaafici muraadkiisu waxaa waaye fii iqaamati alxuja xujada ku oogitaanka dadka dushiis lagu oogaaya haddii la fiirsho hee way ku filan tahay saasaa laga wadaa fii iqaamati alxuja laga wadaa fii iqaamati tagaab ah alxujati fii iqaamati alxuja ama aw dheh aw hee fi lxathi calى tacalum اlcilmi wاlcamali bihi wاdacwati ilayhi wالsabri calى اladaa fiih maxaa way saddexdii soo sheegay sooma ma taqaanaa aw fi alxathi al iyo xa iyo sa korka saddex lewa في الحث الفم أو في الح... في الحث على تعلم العلم علم برشيديس لسكو بورينايو إيه... تنا كفلنا الهيدا والعمل به أم علم إن لو عمل فلو إن لسكو بوريو تنا كفلنا الهيدا والدعوة إليه cilmiga in laisku yeero isku isku boorinteeda tanaa ku filan lahayd aw asabri calaladaa fiihi tanaa ku filan lahayd saddexdoodaba hee isku boorinta laisku boorinayo suuraddan wa ku filnaan lahaydee laga wadaa intaas ma la qoray laysa muraaduhu macnaha wixii ku xirmaayo in la dul istaaga la-aan ma lahan miyaho haaf ma fiicna laysa muraaduhu ليس مراده كافية للخلق في جميع الشريعة ليس مراده كافية في جميع الشريعة في جميع الشريعة كافية تعقاب يا تعقاب laysa muraaduhu kaafiyatan tagaab waay lil khalqi lama laba laam waay lil khalqi hee fi jamiici ashariicati tagaab waay maxaa laga wadaa saas laysa muraaduhu ulajeedkiisii ma aha shaafici kaafiyatan suuraddan waa ku filan tahay lilkhalqi dadku waa ku filan tahay fi jamiici shariicati shariicadoo dhan tana ku filan sharciyada kale looma baahna lagama wado saas maxaa laga wadaa fi iqaamat alxujati aw fi lxadfi alaa tacallum alcilmi ilaa labadii aan soo sheegnay ma la fahmintaasi ma la dhacdeen ayib waqaala albukhaariyu imaam albukhaari wuxuu dhahay imaam albukhaari waa muxamed abu cabdillah la yihahda asagana kunyadiisi abu cabdillah محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري صاحب الصحيح كونيس والي هذا أبو عبد الله وإن برطوي الآن مرة أبو عبد الله قال لي هذا كونيس مغيسين محمد أسقي الشافعي هاي كونيدنا أسكو مت مقعنا أسكو مت واي aabayaasha ayaa kala duwan magacayaashooda maxamed ibnu idriis yaa waay shaafi ismaaciilna bukhaari waay maxamed ibnu ismaaciil ibni ibraahiim albukhaari saaxibu saxiix saaxibu saxiix maa laga wadaa saxiixu lbukhaari qofkii kii qoray waay oo kii kitaabkiis la yidhaahday waay asaxu kitaabin bacda kitaabi illaahi kitaabu lbukhaariyi kii la dhahay waay ninkaas way asaxu kitaabin bacda kitaab illaahi kitaabu lbukhaariyi waay ilaahay kitaabkiisii oo qur-aanka ka sokow kitaab uga saxiixnama badan ma jiro oo ka saxiixnama badan ma jiro kitaabka bukhaari waay bilaa nisaac waa taas min xayu ljumla min xayu jumla asagana wuxuu dhashay boqol sagaashan iyo afar hijirida markii laga joogay boqol sagaashan iyo afar yaa horreeyey isagii shaafici shaafici yaa horreeyey boqol iyo konton oo dhashay ninkaas wuxuu dhintay laba boqol konton iyo lix wuxuu dhintay laba boqol konton iyo lix imaamkaasa wuxuu dhahay raximahullahu allaha u naxariistee tacaala sareeye baabon kan waa baab waa la tanwiininayaa baabon dheh laba shakl saar baabon baabul cilmi isku dhihin baabon way waa khabar mubtadihiisii maxduuf yahay baabon kan waa baab saasuu dhahay halkee ku dhahay saxiixiisi way kitaabkiisi saxiixiga asaas ku dhahay ku qoray wa tarjumo baabon kan waa baab waay haye alcilmu waa mubtada marka cilmigu qabla alqowli qool hortiisi ayuu ahaaday iyo walcamali camal hortiisii ayuu ahaaday waay cilmi iyo qool iyo camal yaa horeeyey cilmi ayaa horeeyey waxaa la yidhaahdaa alcilmu imaamu lilcamali cilmiga waa imaam kii lagu daysanaayay waay yaa ku daysanaa camalka alcilmu imaamun lilcamali cilmiga waa imaam waa midka ku hor soconayo waxaan waa bannaan yihiin maxay u baahan yihiin haddii aad hayso cilmi waxaan ma banaana maxay u baahan yihiin cilmi waxaan sah waay way ansaxeen maxay u baahan yihiin cilmi waay camalkan ma ansaxayo maxay u baahan yihiin cilmi idan alcilmu imaamun lilcamali waay ama cilmi la-aan haddii qofku camal falo camalkiisii ma ansaxayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay man axada man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun man camila qofkii camal falo camalan camal camalan waay ay camal waay camal kasto ama ha yaraado ama ha badnaado camal kasto laysa calayhi amrunaa arankeenina aan ku dul sugnayn waay arrinka nabiga maxaa waay diin waay adilo iyo daliil waay aan loo haynin fahuwa raddun hee waa la radinaya kaas ma la qaadanaya ma la aqbalaya ma jirto waay cilmi ee camal cilmi adiga aan u lahayn marnaba lama aqbalayo camalkaas haddii cilmi u leedahay haa idan camalka muxuu imaam u yahay ee cilmiga muxuu imaam u yahay camalka شاعر وحو داي وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا يقبل هو فصيح حديث كسامة ها وكل من قف كستو هي بغير علم يعمل علم الآن وان عمل فلا يقول هي acmaaluhu acmaashiisii marduudatun waa lagu soo celinayaa laa yuqbalo lagama yeelaayo haddaba maxaa haddii ilaahay ku soo gaarsiiyey hilmi aad hilla aad barato ilaahay ugu maxad celi u dadaal ogow wix aad se samaynayso haddii cilmo aadun lahayn wax kaa ansahay marba ma jiraanba laabudda marka diinta in la barto asaasiyaadka laamala wakulu man bigayri cilmin yacmalu acmaaluhu marduudatun laa yuqbalu sax waa xadiidkii nebiga haddaan sheegaynay fi saxiixi muslim riwaayadan muslima iska lahaa min xadiidi caisha soo ma arbiciinka ku qornaa kii waay idan tarjumadan imaam albukhaari waxaan ka faa'iidaysanaynaa qof kasto hadalkii dhaho camalkii sameeyo in shareecada islaamka miisaankeedii waxba aan ku lahayn khatar way soo ma arrintaasi maxaa u daliila marka waa kana marka warkan dhan yaa iska leh bukhaari yaa soo guuriyey meeshan ku qoray maxamed ibn cabdilwahaab kitaabkiisa kusoo qortay si fahamkii salafka ugu hirofeeri wadaliilu waxaa u daliil ah qowluhu ilaahay hadalkiisa oo in cilmiga qoolka iyo camalka ka hor layska rabo maxaa u daliil ahe saas way daliil aan imaam albukhaari haddii masalidu sheegay muxuu sheegay muxuu keenay daliil waa saasadeeda daliil keenay arbukhaari oo saasa dhahda ee maxaa daliil waa la dhahay asagoo la dhahay oo kale waay waa isfujiyey oo waa keenay aayadaasa daliil waa u dhahay والدليل وحو الدليل قوله إلهي ذلك تعالى سريه فاعلم أقو يا واي قفك قول ليها نبي قوى يا طهاي الله تبارك وتعالى فاعلم أقو الخطاب للنبي وأمته تبع له ولرده خطابك يا أسكالي يا الله الله يا نبي أمدي سينة أسكال رأس انتهى والخطاب للنبي وأمته تابع له nabaga laga wadaye aniga kuma jiro ma dhahaysaa maya nebigaaba la amreeye nebigaagii ay haddii saas la amray adig maxaa tahay waajib ah waa inaad raacdid asiga khaas kuma aha wixii si khaasaan ku ahayn waa laga rabaa adiga faaclam ogow nebi maxamed ow annahu shaani ah annahu way ana alxaala washaan way arrinkeed inuu yahay laa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudaa inaysan jirin ila allah allah mooyaane horta saas ogow allah xaq lagu caabudaa inaysan jirin ilaa allah mooyaane ogow marka hore maxaa waay intaasi daliilul cilmi waaye cilmiga daliilkiis waaye ogow horta ilaahagaas ilaahagaad inuu saas yahay aad caabudayso ogow ilaahagaad in saasuu yahay ogow kadibna wastakfir camalkii waay mujeedaa wastakfir dhaafitaan dalabkood dhaafitaan in lagaa dhaafo in laga lagu cafiyo wastakfir dhaafitaan weydi yaa weydiinaysaa allah waay maxay dhaafataan ku weydiinaysaa lidambika dembigaagi nebiga dembi ma laha laakiin yaa loola jeedaa umadiisii soo maha demba dhaaf dalabkii goorma imaaday bacdal cilmi qofku dembi dhaaf dalbaya muxuu odhanayaa asalaamu calaykum asalaamu calaykum salaada markii laga baxo maxaa maxaa la odhanayaa astakfir ullah carabka keligiis miya gacantan way la socota sooma astakfir ullah astakfir ullah astakfir ullah camal fal way sooma camal falkii goorma imaaday bacdal cilmi saas way sideeda wixii dad aada dhahayso ama dad ugu yeerayso waxaa la rabaa in cilmi aad u leedahay fabadaa yaa wat warka yaa iska leh bukhaari waay fabadaa faacilkeeda yaa waay allah waay fabadaa ilaahay waa bilaabay bilcilmi cilmi ayuu ku bilaabay aayad muxuu ku bilaabay alleh cilmi muxuu dhahay faclam wuxuu ilaahay ku bilaabay hee in lagu bilaabo waayadan adigana saas waay fabadaa huwa alla waa bilaabay bilcilmi ayuu ku bilaabay qabla alqowli qowlkii ka hor iyo walcamali camalkii ka hor camalkii qowlka naawe wastakfir waay wastakfir waay idan cilmiga waa ka horeeyaa camalka yaalam raximaka allah allah subxana wa taala aclam baraka allahu fiikum